habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa jimce lix iyo labaatanka bisha maaj sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban efemada magaalooyinka geeska afrika iyo boggeena v o a somaly com idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinaya saare cilo nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan shirar lagu doonayo in lagu furdaamiyo ismariwaaga doorashada oo magaalada muqdisho ka socda dowladdan hadda soomaaliya oo dalka maxaan ku idhahdaa muddo afar sana soo hogaaminaysay waxay lumisay maxaan ku idhahdaa kalsoonida biniaadanka waxa maxaanku idhahda ama dowladnimadu waa kalsooni kalsoonidii ay lumisay mar hadday kalsoonidii lumisayna waxaa imaanaya stoon iyo maxaan ku idhahdaa in aan si dhaba maxaan ku idhahdaa wax qalbi furan leyskugu imaan shuruudo aan meesha qaban horta waa ay soo bandhigeen shuruudahaasoo ay leeyihiin madaxweynuhu waa inuu marka hore warqad uu qoraa oo meesha xilgaarsiinta xukuumaddu wadaa isaguna meesha ka baxaa shuruudo kale oo aan munaasib aan ahayn oo marna ay leeyihiin isbuurinaya iyaguna way jiraan madaxweynaha kenya uhuru kenyaata uu soo rogay bandoo cusub dalka masar shil ka dhacay laba tareen oo dad badani ku dhinteen ayaanu warbixin idinka haynaa qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo faarax maxamed cali
allaha u naxariista waxaa magaalada nairobi ku geeriyootay raxmo maxamuud gacal oo ahayd marwadii madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed marwadii koowaad ee soomaaliya raxmo oo geerideeda v o a ay u xaqiijiyeen qaar ka mida eheladeeda ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ku xanuunsaneyd magaalada nairobi waxaana geerida marxuumad raxmo imaanaysaa shan iyo toban maalmood kadib geeridii saygeeda madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed oo isna ku geeriyooday magaalada nairobi ee waddanka kenya ugu yaraan afar qof ayaa ku geeriyooday in ka badan afartan kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen booliiska magaalada dhaka ee waddanka bangaladesh iyo dibadbaxyaal kasoo horjeeda booqasho uu waddankaasi ku jooga ra-iisul wasaaraha indiya narendra modi boqolaal dibadbaxayaala ayaa isugu soo baxay bannaanka hore ee masaajidka weyn ee baytulmakram salaadii jimcaha kadib kuwaas oo modi ku eedeeyey inuu huriyo dhibaatooyin diimeed oo lagu waxyeeleeyay muslimiinta waddanka indiya ra-iisul wasaaraha indiya ayaa ku sugan waddanka bangaladesh si uu uga qayb galo dabaaldegyada sanad guurada madax bannaanida waddanka bangaladesh iyo dhalashadii boqol jirsatay ee sheekh mujriib raxmaan oo ahaa aasaasihii waddankaasi ahna aabbaha ra-iisul wasaaraha xilligan ee waddanka bangaladesh sheekh xasina safarka moodi oo qaadan doona muddo laba maalmooda ayaa dibadbaxayaashu waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan mudaharaadyadooda inta uu ku sugan yahay waddanka bangaladesh waxaana safarkan uu noqonayaa safarkiisii ugu horreeya oo waddanka indiya dibadda uga baxa tan iyo bilowgii cudurka faafa ee covid sagaal iyo toban dabaaldegyada madax bannaanida waddanka bangaladesh oo socon doona muddo toban maalmood ah waxaa hore u yimid hogaamiyaal ka socda waddamada sri lanka nebaal buutan iyo weliba moldafis sayid nuur islaam oo ah sarkaal ka tirsan booliiska ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in dibadbaxayaasha ay ku fureen sunta dadka ka ilmaysiisa islamarkaana ay xidheen in ka badan soddon iyo saddex qofood madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in ilaa laba kun iyo shan boqol oo ciidamada maraykanka ihi ay sii joogi doonaan waddanka afghanistan wixii ka dambeeyay kowda bisha mey ee ku beegeen maalinta kama dambaysta ah ee heshiiskii daalibaan iyo maraykanka ee sanadkii hore ay wada gaareen heshiiskan ayaa dhigayay in maraykanka uu ciidamadiisa kala baxa afghanistan kooxda daalibaanna ay joojisa rabshadaha iyo gabaadyada ay siinaysa kooxaha argagixisada sida alqaacida oo kale isagoo ka hadlayay shirkiisii jaraa'id ee ugu horreeyey ee aqalka cad uu ku qabta ayuu bayden wariyaasha u sheegay inay adkaan doonto in lagu dhaqmo maalinta kama dambeynta ee kowda mey in la fuliyo heshiiskaasi baydhan ayaa tilmaamay in sababo farsamo daraaddood ay suuragal ka dhigayso dib u dhacan laakiin waxa uu sheegay in xitaa haddii maraykanka uusan fulin ballanqaadka maalinkaasi inay isaga ula muuqato inay sii joogi doonaan ciidamada maraykanka waddanka afghanistan wuxuu intaasi ku daray in ujeedkooda uusan ahayn inay wakhti dheeraya halkaasi sii joogaan balse waxa uu su-aal geliyay habka iyo duruufaha ay kula macaamilayaan heshiiskii maamulkii hore ee madaxweyne donald trump uu la galay taalibaan bishii februari sanadkii labada kun iyo labaatanka isagoo dib oogis ku sameeyey wax yar kadib markii uu xafiiska la wareegay ugu dambayntiina dhegaystayaal waxaa weli xiran marinbiyoodka suweys ee waddanka masar kadib markii mid ka mida maraakiibta ugu waaweyn ee ganacsiga adduunka uu istaagay meel aysan ka gudbi karin maraakiibta iyo doomaha kale hay-adda maamusha marinkan ayaa sheegtay inay toddobaadyo qaadan doonto sidii markabkan looga wareejin lahaa dalka turkiga ayaa sheegay inay masar caawimaad siinayaan haddii ay u baahdaan gargaar farsamo oo caalami ah
mahadsaned faarax maxamed cali oo warkii dunideenna la socotiinaya halkaa ka dhagaysanaysaan waa v o a washington aynu ku bilownay dalka masar shil laba tareen ka dhacay ayay ku dhinteen tiro ka badan soddon qof halka dad kalena ay ku dhaawacmeen warbixinta waxaa magaalada qaahire nooga soo diray xuseen cusmaan saxnuuni tobanaan qof oo masaariha ayaa geeriyooday halka in ka badan sagaashan qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen laba tareen deegaanka tahta ee gobolka suhaaga ee dalkani masar wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda kaahira ayaa xaqiijisay geerida laba iyo soddon qof iyo dhaawaca kow iyo sagaashan qof ka gadaal markii laba tareen ay isku dhaceen gobolka suhaaga ee koonfurta dalkani masar warmurteed ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee dowladda masar ayaa lagu sheegay shilka tareenka in uu ka dhacay deegaanka tahta ee gobolka suhaaga halkaasoo ay gaareen lix iyo soddon gawaarida gurmadka degdega si loo daadgureeyo dadku waxyeelladu ay ka soo gaartay shilkaasi warbaahinta masar ayaa sheegtay wasiirka caafimaadka xukuumadda kaahira doctor hala zaayid in ay gaartay gobolka suhaaga si ay ula socoto xaaladda dadka dhaawacmaya wasaaradda gaadiidka ee dowladda masar ayaa amartay in la sameeyo guddi baara shilka maanta dhacay si loo ogaado cidda iskale mas-uuliyadda dhibaatada dhacday xafiiska dacwad oogaha sare ee waddankani ayaa bilaabay in baaritaan lagu sameeyo sababta keentay inuu dhaco shilka tareenka ee dadka badan ay ku geeriyoodeen ra-iisul wasaaraha dalka masar mustafa madbuuli ayaa amar ku bixiyey mas-uuliyiinta qaabilsan deegaankaasi in ay deg deg u gaaraan goobta uu shilka ka dhacay si gurmad loogu fidiyo dadka dhaawacyada ka soo gaaray shilka tareenka ra-iisul wasaare madbuuli ayaa sidoo kale amray in la sameeyo xarun lagala socdo goobta dhibaatadu ay ka dhacday isaga oo wasaarad gaar ah u igmaday arrintaasi afhayeenka xukuumadda kaahira ayaa xaqiijiyey ra-iisul wasaare mustafa madbuuli iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada in ay gaari doonaan saacadaha soo socda gobolka suhaaga si ay u booqdaan masaarida dhaawaca ka soo gaaray shilka tareenka tifiyada dalka masar ayaa soo bandhigayay gurmadka dowladda ay u fidinayso dadku waxyeelladu ay soo gaartay xilli isbitaalada gobolka suhaaga ay buuxdhaafiyeen ehlada dadka geeriyooday ama dhaawacmaya masar ayaa ah dal dadkiisu kor ay u dhaafayaan boqol malyuun oo qofa waxa ayna aad u isticmaalaan tareennada caadiga iyo kuwa dhulka hoostiisa mara ee midrowga waxaana inta badan ka dhaca shilalka tareenka inkastoo sannadihii ugu dambeeyey ay aad u yaraadeen xuseen saxnuuni v o a qaahira
madaxweynaha dowladda kenya uhuru kenyaata ayaa maanta mar labaad bandu ku soo rogay isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa ilaa iyo shan gobol oo dalkaasi ka tirsan oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee nairobi arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii maalmihin lasoo dhaafay uu sare u kacay dadka uu ku dhacayo cudurka covid nteen iyo kuwa dalkaasi ugu geeriyoonaya qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan noogu soo diray nairobi gobollada uu madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta uu ku soo rogay xayiraadda la xiriirta cudurka coronavirus waxaa ka mid a ismaamullada kale ah nairobi nakuru kejado machakos iyo kambu halkaasoo uu madaxweynuhu sheegay inay aad ugu badan tahay khatarta cudurka coronavirus waxaana la hakiiyey dhammaanba dhaqdhaqaaqyadii geli jiray iyo kuwii ka soo bixi jiray deegaanadaasi iyadoo saacadaha bandowga lagu soo rogay deegaanadaasina uu bilaaban doono sideedda fiidnimo ilaa afarta subaxnimo madaxweyne uhuru kenyatta ayaa sidoo kale mamnuucay in makhaayadaha la fariisto iyadoo dadka loo ogolaaday in adeegyada ay u baahan yihiinna ay u qaataan guryahooda waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu hakiiyey dhammaanba waxbarashadii iskuullada laysku imaan jiray marka laga reebo in ardayda hadda imtixaanka u fadhida loo ogolaaday inay dhammaystaan madaxweynaha kenya ayaa sidoo kale waxa uu gebi ahaanba uu mamnuucay isku soo baxyada siyaasadeed iyadoo xafladaha muhiimka ah loo ogolaaday inay ka qaybgeli karaan ilaa shan iyo toban ruux madaxweyne uhuru kenyatta ayaa go'aanadan kaga dhawaaqay madaxtooyada dalka kenya xilli uu maanta dalka u jeedinayay khudbadiisa ku aadan cudurka coronavirus waxaana sidoo kale xusid mudan in madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda kenya ay maanta halkaasi ku qaateen tallaalka cudurka covid iyagoo dadka kenyaanka ah ugu baaqay inay qaataan tallaalka si looga hortago khatarta cudurka covid
that fully conscious that 70% of Kenya's reported cases of COVID 19 have been recorded in the counties of Nairobi, Kajiado, Machakos.
dhammaan amaradan ayaa saameyn doonaa howlihii cibaadada ee dadka go'aanadan cusub ee la xidhiira cudurka covid nteen ee madaxweyne uhuru kenyatta ayaa imaanaya xilli in ka badan laba kun oo qof ay cudurka coronavirus ay ugu geeriyoodeen dalka kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
markii ay abaaruhu ku dhufteen deegaanada gobolka gedo waxaa isu soo tarayey qayladhaanta ka imanaysa dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaana hadda ka bilowday deegaanada qaar ee gobolka gedo biyo dhaamin ay samaynayaan jaaliyada dibadda kasoo jeeda ee gobolkaasi u dhashay yuusuf maxamed bayow oo ka mida jaaliyada gobolka ohaayo ee dalka maraykanka ayaa waayadii ugu dambeeyey ku sugnaa nawaaxiga magaalada ceelwaaq waxaana u waramay wariyaha v o a magaalada kismaayo aadan maxamed salaad aadan aada u mahadsan tahay gobolka gedo sidaa og tahayba waxaa ku dhufatay abaar aad iyo aada u xoogan taas oo dadka iyo duunyada intaba waxyaalo badan gaarsiisay oo la dhihi karo abaartan waxay ahayd abaar ka duwan abaarihii kale marka loo fiiriyo saameynta iyo baaxadda iyo dhulka ay gaarto idil marka dhulkii aan soo marnay run ahaantii waxaan kusoo aragnay waxyaaba qofka biniaadanka runtii aad iyo aad mataqaanaa uga nexinayo ama uu aad ula yaabayo deegaanadan tagnay waxaa ka mid ahaa degmada greenley iyo sidoo kale waxaan tagnay wargoof oo duleedka greenley ah dhomandero curton iyo coton iyo meesha la yidhaahdo duyacgaroon waan tagnay waracaabudaaq oo kale waan tagnay dhulkaasoo dhan aan soo marnay waxaana soo aragnay xaalad biniaadanimo oo aad iyo aad mataqaanaa u sarreyso oo u baahan wax ka qabasho runtiina lama dhihi karo booyado la dhaanshay ama dad isu tagay biyo ay geeyeen meesha baa baahida meeshaas ka jirto wax ka qaban karto in ilaahay subxaana wa tacaala oo dadka roob u keena ma ahane xoogaa waxaa dhacay oo kale iyadana ayaan dadka kale ku noqoto dadka in dadka qaarkiis weliba dadka haysto xoolaha ariga oo kale in ay arkeen daruuro ama roobab ka muuqda meelo ka fog fog meelihii biyaha loogu shubi jiray kadibna ay mataqaana ay aadeen si ay meesha bal ay naftooda iyo xoolahooda ula baxsadaan laakiin waxaa dhacday in ay meeshii markay tageen ay ula kulmeen xagaayo ama xeys hadda soomaaliya si u taqaano yar oo meel ku da-ay taasoo runtii kusii noqotay ayaga laftirkoodii dhabarjab kale maxaa yeelay meelihii biyaha lagu shubaayana ma soo aadi karaan waa uma yihiin horeyna uma sii guuri karaan oo abaar baa ka jirta marka xaaladii aan soo arka aad baa umahadsanta waa tahay maadaama aad tagteen deegaanadaasi biyodhaaminna aad ka samayseen haddii aad tihiin jaaliyadii ohio markaa gobolka gado ka soo jeeday dadka wejiyadooda maxaa ka muuqanayay markii aad tagteen deegaanadaasi aadan aad baa umahadsan tahay dadka wejiyadooda waxaa ka muuqday runtii diif iyo dhibaato aad badan iyo xaalad nololeed nololeed oo a runtii aad is leedahay maalinba maalinta ka dambaysa oo kasii daraysaa laakiin waxaa ilaahay mahadiisa ah markay arkaan dad yow qaamay oo aan qayb ka aheen gajaaliid ahaan ree ohaayo gobolka ohaayo ee nolomeelka laakiin guud ahaan haddii aan sawir guud ama si kooban oo dhihin aan xaaladda meeshaas ka jirta qiimeeyo ama aan wax ka ilaado waxaan dhihi karaa xaaladdaasi waa xaalad u baahan xaalad biniaadinimo in wax looga qabto oo gacan loo fidiyo dadkaas gurmad loo sameeyo run ahaantiina baahida iyo dhibaatada baaxadda weyn ee hadda deegaanka ka jirta aadanu ma ahan mid ay soo koobi karto ama ay baahi tegi karto dadyo u isugu tagay meel oo biyo iyo booyadakii waa un in ilaahay raxmadiisa iyo roob uu siiyo
haatana kenya ardayda fasalada afraad ee dugsiyada sare ee dalka kenya ayaa maanta u fadhiistay imtixaanka qaran ee shahaadiga warbixintan waxaa magaalada nairobi kasoo dirtay wariyaha v o e intisaar saalax xuseen waxaa maanta guud ahaan dalka kenya ka bilowday imtixaanaadka qaran ee shahaadiga ee fasalka afraad ee dugsiga sare ee k c s e ardada sanadkan imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiga sare u fadhiisatay ayaa tiradooda waxa ay tahay arday imtixaanaadka ayaa lagu sameynayaa xarumood sida ay sheegeen golaha imtixaanaadka qaran haddaba qaar ka mid ah ardayda imtixaanaadka maanta u fadhiistay oo la hadlay idaacadda v o a ayaa waxay ka hadleen dareenkooda alaikum raxmatullaahi wabarakaatuhu magacayga waa maxamed cabdiqaadir maxamed maanta waxaa noo bilaabday imtixaankii secondaryga marka aad ayaa ugu faraxsanahay korona dib noogu dhigay laakiin maanta aaduu noo bilaabday marka waxaan rajeyneynaa natiijo fiican insha allah alaikum magacay waxaa waaye saalax jibriil waxaa ka mid ahay ardayda sanadkan u fadhiisanayso imtixaanka k c s da loo yaqaano ee dalkan kenya waxaana ilaahay ka rajeynaynaa inuu wax fiican naga siiyo imtixaankan waraxmatullaahi wabarakaatu aniga oo magacayga maxamuud maxamed yuusuf oo maanta uu noo bilowda imtixaankan ugu dambeeyay foomfooga uu naga baaqday sanadkii lasoo dhaafay oo awgeed cudurkaaniito safmareenka socdo uu naga baajiyey maanta uu noo bilowday iyo kowda bishii saddexaad taariikh labaataniyo lix waa ku faraxsan ilaahay inuu noo bilaabo waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu si fiican noogu dhammayn doono magacaygu waa faarax cali faarax oo ku nool magaalada nairobi waxaa maanta si rasmi ah noogu bilowday imtixaanaadka dugsiga sare ee shahaadiga ah wuxuuna dib nooga dhacay afar bilood marka alxamdulilah alla ayaan guul ka rajeynaynaa inaan ku baasno
magacaygu waa maxamed jibriil ku nool dalka kenya waxaan nahay ardayda maanta u fadhiisatay dugsiyada sare imtixaanaadkooda secondaryga ah waxaa allah ugu mahad celinayaa in uu maanta imtixaankeen noo bilowday muddo dheer anagoo taminayno in aan galno taasoo yeeleyso inay corona iyo waxyaabo badan naga habkiyeen laakiin finaly waan galnay imtixaankeena waana allah baa noo fududeeyey waxaan ka rajeynayaa inta imtixaanka noo dhiman iyo ardayda dhammaan soomaaliyeed ilaa kuwa kenyaanka kulli isla galeyno qowmiyadaha kala duwan dhammaantooda waxaan leeyahay guul wacaan imtixaankaas ha ugu galno ma ahan xilligan xilligii ay geli jireen ardayda imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiyada sare ee dalka kenya balse waxaa hakadgeliyey imtixaanaadka iyo waxbarashada guud ee dalkaba xanuunka covid sagaal iyo toban ee saameeyey dalka kenya intisaar saalax xuseen v o a nairobi
haatana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay nala socotiinayso saynab abuukar maxamed
kulanti waxaanoo wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno shirarka isbarbar socday dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda muqdisho xilli weli ay madaxda soomaalidu isku mari laayihiin heshiis laga gaaro arrimaha doorashada soomaaliya islamarkaana wakiilada beesha caalamka ay dhinacyada cadaadis ku saarayso in ay is-hor fadhiistaan heshiisna ka gaaraan khilaafka u dhaxeeya ee ku salaysan hannaanka doorashada wakhtigeeda kadib dhacday waxaa barnaamijkay gala qaybgalaya cabdiraxmaan jimcaale cusmaan siyaasi xilal kala duwan kasoo qabtay dalka kana mid ahaa baarlamaankii sideedaad ee soomaaliya cali yuusuf gamaadiid oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo sidoo kale abukaate maxamed maxamuud xirsi dhuuke oo isaguna bartay sharciga dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka haddii aan ku bilaabo cali yuusuf kulamada siyaasadeed ee hadda ka socda muqdisho iyadoo weli uu khilaafkii doorashada taagan yahay sidee baad u aragtaa haddii aan ka waramo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda magaalada muqdisho waxay kasoo bilowdeen heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtembar lagu gaaray magaalada muqdisho heshiiskaas oo ay sharciyeeyeen baarlamaanka la horgeeyey doodiisiina ay ka yeesheen kadibna waxaa xigtay in dhowr jeer oo madaxweynuhu uu cilaamiyey in kulamo layskugu yimaado balse nasiib darro qabsoomi waaye waxaa xigtay in marka dambe guddiyo loo diray baydhabo guddiyo farsamo oo tabashooyinkii jiray halkaa in lagu xaliyo guddiyadiina ay heshiis ay ka soo gaareen arrintiina ay soo dhammeeyaan kadib waxaa dhacday in maamulada qaarkood ay ka biyadiideen shir kale oo madaxweynuhu cilaamiyey magaalada muqdisho la iskugu yimaado kana doorbideen in goob ay beesha caalamku joogto oo sida xayndaabka xalano oo kale in shirka lagu qabto maadaama ay amni ahaan ay u baqeen tiina waa way dhacday oo madaxweynuhu wuxuu cilaamiyey shir saddex maalmood socday afisyoone lagu qabanayay shirkaasna waxaa weeye madaxweynuhu goobti waa tegay maamulada qaarkood way tageen laakiin laba maamul ayaa nasiib darro shirkaas aan ka soo qayb gelin shuruudo aan meesha qaban horta waa ay soo bandhigeen shuruudahaasoo ay leeyihiin madaxweynuhu waa inuu marka hore warqad uu qoraa oo meesha xilgaarsiinta xukuumadda wadaa isaguna meesha ka baxaa shuruudo kale oo aan munaasib aan ahayn oo marna ay leeyihiin isburinaya iyaguna way jiraan khilaafkii ayaa weli taagan shirka uu ku baaqay madaxweyne farmaajo ee la filayey in xal looga gaaro heshiiska doorashada sidii la filayey uma dhicin xaggee waxay iska qaban la-yihiin in heshiis la gaaro oo xaaladda la dhaqaajiyo islamarkaana doorasho la aado cabdiraxmaan jimcaale bismillaah soomaaliya waxaan u malaynaa muddo sanadahay ku dhowdahay inta maxaanku yidhahdaa he shiraa la qabana shiraa la qabana shiraa la qabana laleeyahay dee wuxuuna maxaanku yidhahdaa nuucan oo kale markay noqdaan amba caalamka ha noqoto amba shacbiga soomaaliyeed ha noqoto waxaad daremaysaa maxaanku yidhahdaa he oad ka garan kartaa waxa jira xaaladda waxaa adkaynaa marka sidaan sida dadka maxaanku yidhahdaa he xaaladahan oo kale rogroga ay u arkaan waxawaaye waxamaxaa dhibku meeshu ka jiraa waxawaaye waxaa shirka ayaan daacad laga ahayn waxaana daacad ka ahayn oo maxaanku yidhahda daacad ka ahayn cidda ku baaqaysa ayaa ah maxaanku yidhahdaa hashugeela ayadaa cunaysa ayadaana cabadaysa marka shirka waa ku baaqa waa ku baaqa waa ku baaqa xal maahana waxa xala in xalka la aado marka anigu waxaan isleeyahay waa in la shiro oo dadka soomaaliyeedna wuxuu maxaanku yidhahdaa taariikhu leeyahay markuu isku hor yimaado wuxuu maxaanku yidhahda qofu waddo qofka kale uu la qabsado inay dhigaan marka wuxuu uga duwan yahay maxaanku yidhahdaa he hadda soomaaliya dowladdan hadda soomaaliya oo dalka maxaanku yidhahdaa he muddo afar sana soo hogaaminaysay waxay lumisay maxaanku yidhahdaa kalsoonida biniaadanka waxau maxaanku yidhahda ama dowladnimadu waa kalsooni kalsoonidii lumisay mar haddee kalsoonidii lumisayna waxaa imaanaya stuun iyo maxaanku yidhahdaa he in aan si dhaba les maxaanku yidhahdaa he wax qalbi furan leyskugu imaan marka waxaa keenaya maxaanku yidhahdaa he waa dareen ayaa meesha ka maqan waxaa ka maqan qadarin dowladnimaa ka maqan waxaa ka maqan maxaanku yidhahdaa he mid islaamnimo iyo mid soomaalinimad waa ka maqan tahay meesha markaan fiirshay waxaan ka maqan tixgelin maxaanku yidhahdaa he dan caanaha ka maqan meesha waxaa ku jirta tixgelin dan gaara marka anigu saasaan u arkaa shirka muqdisho madaxda dowladda federaalka ee qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada ayaa ka qayb galaya balse waxaa ka baaqsaday madaxda puntland iyo jubbaland oo ku xiray sharuudo dhowr ah maxay kula tahay abukaati maxamed sababta ilaa iyo hadda ay dhinacyadaasi uga maqan yihiin shirka weliba iyagoo muqdisho ku sugan bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa v o a iyo saaxiibada igala qeybgalaya barnaamijka iyo dhammaan dhagaystayaasha marka hore islaanka bacdi waxay igu muuqataa maqnaanshaha ay ka maqan yihiin shirka maamul goboleedyada ee puntland iyo jubbaland iyo dadka ay isbahaysiga yihiin oo uu ka mid yahay guddoomiyaha aqalka sare iyo murashaxiinta ka biyadiidsanaan ay ka biyadiidsan yihiin habka shirku uu u socdo taasay iigu muuqataa waxaa meesha ku jira oo muhiim ah oo dadka soomaaliyeed meel ay jiraanba in ay ku baraarugaan loo baahanya waxa weeye waxaa dareenkii shacbigeennu meesha marxaladda uu maanta joogo xagga amniga ka joogo xagga dhaqaalaha ka joogo xagga aqoonta ka joogo xagga soo kabashadii iyo soo soo aadiddii hanaana dowladnimo oo ku dhisan sharci iyo sustainable ayaa waxaa moodaa meesha inay ka maqan tahay dowrkaas anigu ma saarayo dowladda keliya federaalka inay leedahay dhaliisha laakiin waxaan u arkaa dhinacyadoo dhan inay dhaliisha leeyihiin cali yuusuf haddii aan dib kugu soo laabto adiga ma ku muuqataa sida uu ka dhawaajiyay abukaati maxamed in dhaliishu labada dhinac ay leeyihiin aniga ahaan aragtideeda waan ka duwanayay sida abukaato uu hadalka u dhigay dhaliisha in labada dhinacba wada leeyihiin gar laba nin kama wada qusliso sida aan ognahay dowladdu waxay samaysay dadaal fara badan sharciga doorashooyinka la meelmariyey oo baarlamaan sharciga uu meelmariyey waxaa ka hor yimi oo diiday maamul goboleedyada qaarkood weliba sharcigii waxaa lagu bedelay in kii iyagu ay rabeen loo qaato oo waxaa loogubloo ogolaaday sharciga doorashooyinka in xagga la iska dhigo oo la qaato doorasho dadban la aado iyaga ayaana heshiiska galay waa marka xigtee dowladdu waxyaabaha dhaliisha aysan ku lahayn waxaa ka mid ah guddi doorashooyin madax bannaan oo jiray baa maamul goboleedyada dartood meesha looga saaray iyadana intaas oo shir baa la qabtay heshiis baa la saxeexay dunidu maanta meel ay ka marta aysan jirin beesha caalamka iyo maamul goboleedyada laftarkooda maalinba howl cusub iyo shuruudo cusub la imaanaya heshiiska aysan meelna ka marayn waxaa weeye toddobiiyo tobankii setembar mar walbana qolo walba oo hadasha iyo guddi walba oo la sameeyo waxaa horyaalla in sharcigan sharciga noqday ee baarlamaanka maray in lagu shaqeeyo waana waajib in fulinteedii la maro cabdiraxmaan jimcaale waad dhagaysanaysaa cali wuxuu ka dhawaajiyey in heshiiskii la gaaray toddobayo tobankii sebtembar sanadkii hore hirgelintiisa oo ahayd in tallaabada ugu horeysa ee loo dhaqaaqaya doorashada inay ka hirgeli weysay ama ka dhaqangeli weysay maamul goboleedyada qaar adigu taa ma kuu muuqataa mas-uuliyadda qofba meel meel bay ka leedahay ma ahan mas-uuliyadda in maxaan ku idhahdaahe isu meel la dhigo uma baahno waxay leedahay qofba meel ayay ka leedahay waddankan guushiisa madaxweynaha jamhuuriyadda iskaleh guuldaradiisana madaxweynaha jamhuuriyadda iskaleh waxa kale waxay noqonayaan maxaan ku idhahdaahe farsamo asigoo uu la yimaado marka waxa aada looga xumaado ah in muddo hal sana madaxweynuhu ou maalin walba maxaan ku idhahdaa asbuuciiba mar uu ku baaqaayo shir uu ku baaqaayo waxbana ayna ka soo bixin waa wax maxaan ku idhaha sharaf dilna ku ah dadka soomaaliyeed maxaan ku idhahdaa siyaasadana ka qayb ma ahan maxaan ku idhahdaa in mar walba qofku waxu mar maxaan ku idhahdaa uu ku guuldarayso waa inuu ka wareegtaa waa hadduu saxya wax u wado laakiin hadduu sax wax u wadin ma ka wareeganayo mar mar kasta wuxuu soo saaraa midii midaan ahaynoo nuuc kale ah hadda saaxiibkay wuxuu ka dhawaajay in sharcigii maxaan ku idhahdaa doorashooyinka lasoo saaray baarlamaanku ansixiyey looga looga soo guuray maxaan ku idhahdaa sharcigii doorashooyinka looga soo guuray sharci dadban oo maamul goboleedu keeneen ma maxaan ku idhahdaa ilaah baa idigu dhaarshe dalkan doorasho qof iyo coda xatee iska daaya doorasho toban qofooda meel lagu geli karaa kama jirto waa oon war waxa waaqicana inuu gudubnaa maxaan ku yidhaha dad islaam ahaan nahay waxa waaqica inaan ka hadalno ayaa muhiimadu tahay waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda ee maxaan ku idhaahdaa waktigu anba ha ka dhammaada anba ha u dambeeye waxaan leeyahay walaalkey maxaan ku idhaahdaa waa waan maku necbi laakiin actionka kaa soo baxaya mid la jeclaysan kara maaha umana haayo maamul goboleedyada maxaan ku yidhaha wax eeda uma haayo waayo labadaa maamul oo hadda maxaan ku yidhahdaa jubbaland iyo iyo puntland marka waxaan aaminsanahay labadaas maamul goboleed soomaaliya oo dhan inay badbaadiyeen ayaan aaminsanahay maxaan ku idhahdaa madaxweynahana kaalintiisii way wau banaaneey oo waxaan ku idhahdaa waa dayacan tahay waxaan siinayaa cali yuusuf siyaasigii hore saaxiibkaya wuxuu ka dhawaajiyey in maamulka puntland iyo jubbaland ay u taagan yihiin badbaadada ummadda soomaaliyeed aragtida noocaasa aniga waan diidanahay waxaan qabaa in soomaaliya meesha ee horey uga dhaqaaqi la-dahay ay tahay labada maamul oo maalinba howl cusub la imaanaya heshiis walboo la gaarana diidaya ummadda soomaaliyeed yar iyo weyn mid siyaasi iyo midaan siyaasi ahayn dhammaan waxay u baahi qabaan in horey loo socdo oo dalka doorasho ka dhacdo dowladuna doorasho inay diyaar u tahay boqolaal jeer bay sheegtay waxa doorashadu ay ka dhaqaaqi la-dahay maalinba la imaanaya xujooyin cusub oo aan laga dhaqaaqayn ummadoo dhanna way aragtaa inay yihiin maamulka puntland iyo jubbaland imaanshihii magaalada muqdisho ay yimaadeen iyagoo wata ciidan fara badan iyo hub fara badan waxay ahayd sawir foolxun in la bixiyo magaalada muqdisho iyo dalka soomaaliya inay jirto deganaansho la-aan marka madashii badbaadada qaran ay samaysteen iyo waxaasoo dhan waa wax loogu dan leeyahay in dalkan dib loogu celiyo marka ummaddu aad bay uga dharagsan tahay inay maamuladaas aysan wax dan u ah soomaaliya ay wadin
haye abukaati maxamed
dalkan wuxuu u baahnaa dastuur dhammaystiran hortooda dastuurkii baan laga heshiinin oo laga gaabiyey dhammaan mas-uuliyaddii dastuurkii kala qeexi lahaa hanaankan baa hortooda laga gaabiyey taas waxa weeyaan hortooda dhaliil dhammaan ay sameeyeen tan labaad waxaa moodaa soomaalidu inay hanaankii federaalismka ahaa oo hadda dal ku shaqaynayay iyo hanaan unitary system ah inay iyada lafteedu ay isdhexgaleen oo lagu wada shaqeeyey dhammaan dhinacyada iyadana waa muuqataa waxaa kaloo muhiima inaynu aynu shiish ka saarno oo dib u celinno maskaxdeena markii la sameynayey guddiyada madaxa bannaan dowladda xasan sheekh iyada lafteeda qaylo badan baa ka jirtay xeerarka doorashooyinka markii la baasgaraynayeyna qaylo badan baa ka jirtay oo dhinacyada saamileyda siyaasadda la yidhaahdo waa ka qaylinaya intaasoo dhan marka markaan isku soo xoorino waxay inoo muujinaysaa dastuurkii oo aan dhammaystirnayn qawaaniintii oo aan markii hore heshiis lagu ahayn shirarkii toddobiyo tobanka december inay ahayd go-aan loo arkaya markaa balxal degdega in lagu gaaro laakiin principally iyo mabda-iyan dalkani si qaanuuni ah oo heshiis uu ku yahay oo sharciga waafaqsan oo lagu shaqaynayo inaysan jirin baa moodaa maal dowladda maxaa cabdulaahi uu hogaamiyo waxaa ka muuqanaya aragtiyo qab sufirantigii soomaaliya baa ka muuqanaysa dhinaca kale waxay luminaysaa wada ogolkii iyo dib u dhiskii dalkan iyo hanaankii federaalismka ahaa ayay dhinacna ka luusgaraynaysaa maamul goboleedyadu iyaga laftoodu niman masaajid ah ma aha waxay u muuqdaan niman mar walba tafta kula dhegan dowladda federaalka ah awoodaheeda qeybo ka mid ah walow electionku uu yahay barnaamijyada dhinacyada ka dhexeeya marka waxyaalahaasoo dhan markaan isku soo duuduubno waxaa inoo muuqanaya labada dhinacba dhaliilo fara badan inay leeyihiin loona baahan yahay shacbigan iyo ummadan in loo turo loona kaxeeyo si wanaagsan ay ku noolaadaan oo dhibaatooyinkan daashaday laga saaro waxaa isa soo taraya baaqyada ay beesha caalamku ka soo saarayaan arrimaha doorashada oo la leeyahay ma kala tegi kartaan ilaa heshiis gaartaan dadka soomaaliyeed heshiis ayay idinka sugayaan markaad eegtid qoraalada maxay ka dhigan tahay cali qoraalada beesha caalamka waxay ka dhigan tahay horta qoraaladu waxay ku wajahan yihiin laba maamul goboleed marka xaqiiqada laga hadlayo qoraaladu inta kale waa lala wadaajiyey laakiin waxa ay toos ugu socdaan oo c c-ga marka bixinaysa sida safaaradda mareykanka oo kale c c-ga markay bixinaysay waxay siisay maamul goboleedyada halkaas waxay ku tusaysaa inay dowladda bannaanka ka tahay maamul goboleedyaduna iskuma sii jiraane labada nin ee markii horeba doortay inay xalna yimaadaan oo yiri amnigayaga ayaa khatar ku jira airportka hoteelka ku yaalla ku xareysan ee fariinta si cad ugu socota iyagaana loo diray marka fariintaas waxay ka dhigan tahay in iyagu ay yihiin dadka madaxa uga taagan arrimaha taagan ee doorashooyinka iyagoon xal gaarina aysan magaalada muqdisho ka tegin
weli heshiis lagama gaarin arrinta doorashada beesha caalamka waxay sheegtay inaysan taageeri doonin muddo kordhin ama hanaan doorashooyin isbarbar socda iyo kuwa hal dhinac ah yay qoraalada kula hadlaysaa ma dhinac mise guud ahaan labada dhinac cabdiraxmaan jimcaale
waa mahadsantaa adeer waxaa beesha caalamka iyo dadka soomaaliyeed dhammaan waxa ay qaybsanayaan waa welwel welwelkuna iyo cidda cidda iska laho maxaanku idhaha si toos ugu socdaa waxa waaye koow waa dowladda dhexe kuwa kale waa lagu waa maxaanku idhahda waa maxaan warkaa lagu qurxinayaa laakiin waxaa warku ku socdaa cidda awoodda iska leh oo maxaanku idhahdaahe lagula xisaabtamaya waa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo maxaanku idhahdaa prime ministerkiisi iyo dowladda oo laysku daray dowladda dhexe federaalka marka arrintu inay meel maxaanku idhahdaa qaabkii dowladnimo ay ka baxday u baxday maxaanku idhahdaa qayb ayaa beesha caalamka wararkeeda maxaanku idhahdaa soo celcelinaa waana midda maxaanku idhah aan isleynahay shacbiga soomaaliya welwalka ku haysa oo ah maxaanku idhahdaahe dad soomaaliyeed oo damiir mas-uuliyadeed oo mas-uuliyad yaqaana inay muddo hal sanaa bil walba inay isu yimaadaan kala tagaan isu soo noqdaan waa arrin maxaanku idhaha welwelkeeda leh beesha caalamka waxaa ka dhuulisiinaan waa intaa oo wakti lama kordhi karo waxaa laleeyahay waa dowladda waayo nagama dhiga yaro dad qolo xildhibaan ahoo maxaanku idhahdaa meel sharciga ku hasaan ma aqaan oo le maxaanku idhahdaa baarlamaanka waa inuu fariisto maxaanku idhahda mutakordhin sameeyo maxaan ku idhahdaa wararkaas iyo waxyaabo badan oo gaaray waxa annagana gaaraya ayagana gaaray beesha caalamka waa dowladda dhexe oo federaalka soomaaliya ma ahan maamul goboleed state ma ahan waxaa lala hadlaya intiinan hadda inagu soo biiray dhagaystayaal waxaa inaga xasuusinah in weli aynu dhexda kaga jirno barnaamijka faaqidaada oo aanu kaga hadlayno muranka weli ka jira doorashada iyo dadaalada beesha caalamka markaad fiiriso qoraalada iyo qaabka ay beesha caalamku uga hadlayso xaaladda dalka oo dowladda xitaa arrintaasi ay ka hadashay ma kula tahay inay tahay qaabkii ku habboonayd ee waddan madax bannaan ay beesha caalamku kula hadlaysay abukaati maxamed
xaqiiqatan waxaa moodaa marka dhinacyo badan aynu wax ka eegno marka dowlad rasmiya la noqdo waxay ku noqonaysaa interfetion bay ku noqonaysaa marka dhinaca kale laga eego ha bixinina idinkoo aan heshiinin marka laga eego dhinaca kaleeto muddo korsi muddo korodsi ma jirayo marka laga eego hal dhinac yuu wax soo saarin arrimahaas oo dhan waxa weyaan arrimo arrimihii loo baahnaa oo xilliga aynu joogno bulshooyinka aynu ku nool dadka ku nool soomaaliya wixii ay u baahnaayeen weeye ha bixinina heshiiya hal dhinac yuu wax soo saarine wada ogol ku soo saara wax korodsi ma jiro baarlamaankan wakhtigiisi waa dhammaaday xukuumaddana waa dhammaaday election ha la aado brocesska ha lagu heshiiyo waxaa moodaa baahideennii inay ka turjumayso beesha caalamku maadaama ciidan nabad ilaalina ka joogo dalka maadaama waxyaala badan ayna isku filayn layna ka kabo maadaama inagii aynu aynu aynu iska soo horjeedno si sax aynu iska soo horjeedno waxaa moodaa dulqaad badan iyo mas-uuliyad badan oo ay ixtiraamayaan sistamyada dalka ka jira inay isticmaalayaan saasay aniga igu muuqato haye cabdiraxmaan jumcaan haddeer horta waa mahadsan tahay dowlad dhiska soomaaliya labadii kunuu soo bilowday ilaa intaa marxalad kasta ayay maxaan ku idhahdaa ho kala duwan ay nala soo qaybsatay beesha caalamku waxay maalgelisay dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ha noqoto ciidan xagga amniga ha noqoto maxaan ku idhahda qabab kale oo fara badan ay ka caawisay lama odhan karo marka waxay maalgeliyeena horta ay maxaan ku idhahdaa maxay uga hadlayaan hadday waxay si qaldan u socdaan inay maxaan ku ihahda waa arrin waajibahoo saaran qof kastaana maxaan ku idhahdaa oo maxaa markuu dib u fiiriyo dhinacyada eego xaaladuu soo maray dalku soo maray iyo beesha caalamku waxay la soo martay soomaaliya inuu intaas ku fikiraa horta sax maahan beesha caalamku waa maxaan ku idhahdaa dowladaha kaleba sidaas ayaa loola dhaqmaa markay maxaa la garab istaagan yahay annaga maanta garab istaagaan u baahannahay kama maarano beesha caalamka qodob waa qodobka qodobka labaad oo ah maxaan ku idhahdaa doorashada horta doorasho dadku markay diyaar u yihiin oo diyaar loo yahay aaday u dhib yartaa markii maxaan ku idhaha aan diyaar loo ahayna waa arrin aad u dhib badan ilaahay baa idigu dhaashee maan la dhihi karaa soomaaliya intay isku soo noqonaysay iyo inta maxaan ku idhahdaa maxaa waxa loo loo baahan yahay waa maxaa waa wax intaa leysku soo noqon karo ma la dhihi karaa hadday daacad laga yahay waa maya daacad daacadaradu xaggey jirtaa marka daacadaradu waa dowladda dhexe ee xaggeeday jirtaa maana ma jirto state marka beesha caalamku waxay intaa la wareegaysaa la wareegaysaa wax walba go u dul saaraysa maalin maalmaha ka mida way maxaan ku idhaha shaatiga ka fiiqi doontaa waxay leedahay waa hebel waxa qaldan waa asigaana qabanayna abukaate maxamed beesha caalamka ayaa wada dadaalo xoog leh oo lagu doonayo in xalkama dambeys ah laga gaaro khilaafka doorashooyinka dalka soomaaliya dadaalada socda maxaa laga fili karaa shirka la doonaya in dhinacyada laisugu keenana siduu kula muuqdaa ma mid qabsoomaya xaqiiqatan markaan eegno dadka soomaalidu hortore waxay qabaan beesha caalamku dana badan laftoodu inay meesha ka leeyihiin ama interfation inuu jiro ama kala qaybinta dadka soomaaliyeed inay qeyb ka yihiin taas markay dhinac tahay dhinaca kale waxaan laga maarmin oo sharcigu sheegaya haddii laba dhinacay isqabsato oy heshiin waayaan oo solution gaari waayaan waxay u baahan yihiin cid kala faysalaysa oo kala saarta marka danta soomaalidu waxay ku baaba'aysaa haddii la kala tago oo instituushinadan maanta dhisan iyo nidaamkan iyo hanaankan lagu kala caroodo waxay keenaysaa wax mustaqbalkii dadkii iyo bulshadii soomaaliyeed u daran marka in la helo dhinac labadii dhinac soo wada fariisiya iyo ciddii markaa authority ah sida maamul goboleedyada oo kaleeto iyo sistamkii horey u jiray waxaynu garanaynaa dowladda xasan wakhti dheer bay ku bay socotay doorashada iyo brocesskeeda iyo six month bay iska qaadatay marka arrimaha soomaalida oo isbarbaryaaca horta hore nin kastoo mas-uul laga dhigo dhibaato badan wuu kala kulmaya marka hadda waxaa muddaa negativekii inuu aada u soo batay aan lagana maarmayn cid kala goysa arrinkii oo dhex fadhiisata inaan laga maarmayn baan u arkaa dowrkaasna kolley beesha caalamka safiiradeeda ka jooga ayaan aaminsanahay inay qaadan doonaan haddii haddii soomaalidii ilaa lixdan sano ay gaari weyday inay heshiiso constitution degan ay la imaan weydo ay is-ixtiraami weydo sharcigu sarrayn waayo la is-respecti garayn waayo oo in walaalkaa uu kuu macaanaan waayo haddii mid kharaar inuu fooda kuu geliyo waa loo baahan yahay cali dhankaaga dadaalada socda maxaa laga fili karaa inay kasoo baxaan dadaalada socda ee dhanka beesha caalamka haddii ay dhab ka tahay waxaa laga filan karaa guul iyo in xal waara la gaaro waa marka ay sida ay wax yihiin ay u abbaarto oo qolooyinka wax diidan ee laga dhaqaaqila yahay inta ay soo galo fariisiso ay runta u sheegto ay tiraahdo waxaan aa wadaan wax suuragelaya maaha dadka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed waxay u baahan yihiin doorasho dowladiina diyaar bay idinla tahay doorashada waa inaad qaybtiina qaadataan oo awaamiirtaan aad fulisaan haddaa qaadan weydaan waa in wax laga qabtaa koley haddaana ciqaabi ay jirin cidna ma hogaansamaysaa marka waa inaa ciqaab timaadaa cabdiraxmaan jimcaale dhankaaga dadaalada beesha caalamku ay hormuudka ka tahay maxaa laga filayaa inay kasoo baxaan wadada saxdaas sidii ay waafiqi lahaayeen ayaa shaki iga jiraa insha allahu waxaasaan rajaynaa ilaahay ka baryaa in wadada saxa ilaahay waafajiyo kow qodobka aan doonaayo ina aad dul istaago waxa waaye in la helo horta koow intaan la aadin doorashaa la aad aan warka laga bilaabin horta kalsooni in la soo celiso sidii kalsooni lagu heli lahay qodobkaasina beesha caalamka ay maxaanku idhaha hadday waafaqdo kalsooni ee la soo celiso kabacdi ayaa laga shiri karaa maxaanku idhaha waddada lagu soconayo
dadaalada socda haddii lagu guul dareysto maxaa dhici kara abukaati maxamed dadaalada socda haddii lagu guuldaraysto waxaa dhacaya inay soomaaliya inxitaad aado hadda waxaa maqan somalilan in maamulada dekedaha iyo dhaqaalaha haystaa ay iska sii dhaqaaqaan iyo ciidamada taasna ay ku baaba'do fuujarkii dadka soomaaliyeed marka waxaanu kula talinaynaa dhammaan saamileyda iyo bulshada iyo siyaasiyiinta iyo dhaqanka dadka soomaaliyeed ee dowladnimadeenna iyo wada tashigeenna ayaynu macno ku yeelanaynaa waxaan sidoo kale madaxda jecel kuraasta dhammaantood ugu baaqaya meel kasta joogan kursi jacaylkiis waxba ka tari waa dalka soomaaliya maanta ha loo turo shacbiyadda hana loo tanaasulo cali waxaa jira heshiis dhex maray dowladda federaalka iyo cabdirashiid janan gadana waxay ka mid ahayd waxyaabaha laysku hayay inkastoo jubbaland sheegtay in heshiiskaasi wax saameyn ah ku yeelan doonin haddana heshiiska wax ma ka bedeli karaa xiisadii gobolka gada ka aloolsanayd heshiiska dhex maray dowladda federaalka iyo cabdirashiid janan waxaan qabaa inuu yahay horumar weyn oo dowladda ay samaysay wuxuuna wax badan ka qabanayaa xaaladii colaadeed ee ka jirtay gobolka godo abaarihii iyo dhibaatadii ay qabeen dadka reer godo xagga siyaasadda wax badan buu ka bedelayaa culays weyn oo dowladda saarnaa iyo mid dadka deegaanka saarnaa intaba waxbuu ka bedelayaa dhinaca maamulka jubbaland iyadana wuxuu u geysanayaa dhabarjab weyn sababtoo ah gedo markii horeba dadka reer gedo maamulka way dhaliilsanaayeen intooda badan raggii maamulka gobolkaas u qaabilsanaana oo lafdhabarta u ahaa waxaa ka mid ah cabdirashiid janan cabdirashiid janan haddii uu dowladda la heshiiyena waxaa weeye saameyntii gobolkaas jubbaland uu u lahaa meesha way ka baxaysaa cabdiraxmaan jimcaale in dowladda la heshiisay janan oo ahaa xubin ka tirsanaa jubbaland inkastoo hadda jubbaland ay leedahay xilkii waa laga qaaday maxay ka dhigan tahay
habka loo maray iyo marxaladii soo maray haddaa si kooban aan u ihaahdo cabdirashiid janan waxaan la socday in xamar lagu xidhay oo dowladda soomaaliya xirtay oo weliba xaabsiyadii aan lagu xidhin oo meelo gaar gaar ahoo maxaanku ihaha dad gaar oo leeyihiin lagu xidhay inuu baxsaday haddana waa la socday inuu axmed madoobe wasiirkiisii amniga ahaay intaasaan la socday in axmed madoobe haddana maalin dhaweed xilkii waa laka qaaday oo yidhi ayaan maqlaayay shalay waxa igu xigtay maxaanku ihahdaahe intaasoo gaadiida iyo intaasoo maxaanku ihahda diyaaradaha in lagu gey baabuurtii maxaanku ihahdaahe belibaruuf lalahay la dhihi jiray iyo intaanoo wasiiray meeshii tageen horta runtii waxayna tusinaysaa marka haddaanu nahay shacbiga soomaaliyeed dowladeennada inay awood taalayaradeeda nuucay u shaqaynaysa ayaa maxaanku idhahdaa aada uga xunnahay annaga waxaan ku farxi lahaynay oo dowladeenna sharaf aanu muuji lahaynay axmed madoobe xamar jooga xamar joogo xilkii ka qaaday hala heshiido jubbaland gees ka gees way heshiiyeen intaasuma shacbiga soomaaliha ha u sheegaan nin laleeyahay ha la soo qabto oo human rights ay leeyihiin ha la soo qabto ayaguna ay yidhaheen waa dembiile marka arrintaas way isku qaban waaysay shacbiga soomaaliyeed ha u sheegaan sida isku qaban isku qabatii lahaayeen waxay soo kordhinaysa haba yaraatee ma jirto xaaladii geda waxay ka taraysa male waxaan qola qola maxaan ku yidhahdaa laba habin niyaddu u dhismaysaa heshiiska dowladda iyo cabdirashiid janan abukaate maxamed wax ma ka bedeli karaa xaaladda gado dhanka kalese jubbaland saameyn ma ku yeelan karaa dhab ahaantii horta hore waa maqsadka ugu weyn oo horta hore ama laysku hayo waxaa moodaa horta hore shacbiga codkiisii in tasaruf oo sharci darro ah dhammaan in loo isticmaalo la rabo mathal gado xildhibaanay leedahay waxay ka go'i karaan waxaa weeyaan shacbiyadooda wey shacbiyadda reer gado ayay ka go'i karaan xildhibaanadoodu sida caadiga ah inay iyagu wax doortaan wax la kala jiidanayo horta hore inaan fahanaa muhiim ah jaran mar baa dowladdu xirtay waa caalamku waa u qayliyey xilkii bay xagga ka qaadeen xaggu soo aaday wax macnaaha weyn oo ku jira ma jiro laakiin waxaa la rabo in la fahmo oo dadka soomaaliyeed la doonaya inay fahmaan waxa weeye shacbiyadda codkeedii iyo heshiiskii bulsho in la aado ba fiican lagana fogaado wax allaala wixii keeni kara civil war inaan u noqonno iyo kala qaybin taasaan anigu aaminsanahay in lagu baraarugsanaa muranka doorashada iyo isjiidjiidka jira qaabkee looga gudbi karaa cali yuusuf
anigu waxaan qabaa marka koowaad in heshiiskii doorashooyinka la gaaray toddobiyo tobanka setembar lagu shaqeeyo sida ay beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeedba ay wada filayaan ayna tahay in lagu shaqeeyo haddii ay taa ay dhici weydo aniga aragtideeda waxaan qabaa in baarlamaanka dib sharciyad loo siiyo oo isimadii dadku ku wada kalsoonaayeen ay siiyaan kalsooni sharciyad si ay u helaan baarlamaankaasna ay dalka gaarsiiyaan doorasho one man one vote oo si saxa u qabsoonta iyo in la sameeyo boqol soddon iyo shantii in dib loogu noqdo sidii labadii kun labaiyo tobankii oo sidaas lagu keeno baarlamaan cusub taasaan u arkaa in looga badbaadi karo dhibaatada hadda taagan sidee looga gudbi karaa caqabadaha haatan jira labada dhinacna heshiis uga gaari karaan khilaafka u dhaxeeya ee ku saabsan hanaanka doorashada wakhtigeeda kadib dhacday cabdiraxmaan jimcaale
wixii towfiiqa ilaahay waddaday towfiiqa ilaahay ummaddan ha waafajiyo aniga waxaan u arkaa koow horta marka ugu horreysa kalsooni in la dhiso kalsoonida yaa dhisaaya marka laba qodob ayaa maxaan ku idhahdaa u arkaa in maxaan ku idhahdaa he laba waddo oo mid haddii la marana alxamdulillah haddii la mari waayna midaas la maro kow mid waxaa laga rabaa maxamed cabdullaahi farmaajo midda laga rabaa waxa waaye intii afartii sana aheed wuxuu ku mashquulay arrin gaarahou ku mashquulo dan gaarahou ka dhex raadinayo meel tii ilaahay inuu ka wareego maxaan ku idhahdaa ilaahay ku kalsoonaado shacbigiisa ku kalsoonaado meel gaarahu u wareegee inuu soo noqdo dadka ha la heshiiyo madaxdii soomaaliya ka horraysa ha la heshiiyo cabdi xaanshe ha la heshiiyo tanasul ha sameeyo da shacbigana ha u sheego siyaasiyiintana ha u sheego qodobka laba waa mid sharciya walaa barlamaan walaa xukuumaddu sihay waa noqon kartaa walaa barlamaan walaa madaxweyne mar haddii mutaxeleedkii dhammaadayna waxaa laga rabaa cid kasta oo maxaan ku yidhahdaa mas-uuliyad maxaan ku yidhahdaa xil ka saaran yahay inay u istaagso dalka maamul goboleedyada iyo beesha caalamka iyo dhammaan in maxaan ku yidhahda loo wada istaago mana ogolaanayno dan shaksi dan caama niman ka shaqaynayo gabagabada barnaamijka faaqidaadaan isla soo gaarnay xalka maxaad u aragtaa si guud ahaan kala aragti duwanaanta hanaanka doorashada ka taagan xal looga gaaro abukaate maxamed waxaan aaminsanahay beesha caalamka oo gacanta ku haysa nimanka inay ku cadaadiso konton iyo kowdii dooran jirtay dowladdii xasan xildhibaanada iyo shacbiyaddii iyo goboladoodii iyo hanaankii habkaa lagu doortay in la aado laguna dhameeyo taasaan anigu qabaa inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada maanta waxa ay gala qayb galay cabdiraxmaan jimcaale cusmaan siyaasi xilal kala duwan kasoo qabtay dalka kana mid ahaa baarlamaankii sideedaad ee soomaaliya cali yuusuf gamaadiid oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo abukaati maxamed maxamuud xirsi dhuuke oo sidoo kale bartay sharciga inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgeli
mahadsanid saynab abuukar maxamed oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka noogu soo diyaarisay magaalada muqdisho haatana kusoo dhowaada qodobadii warka ugu doorka roonaa iyo faarax maxamed cali allaha u naxariista waxaa magaalada nairobi ku geeriyootay raxmo maxamuud gacal oo ahayd marwadii madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed marwadii koowaad ee soomaaliya raxmo oo geerideeda v o a ay u xaqiijiyeen qaar ka mida eheladeeda ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ku xanuunsaneyd magaalada nairobi waxaana geerida marxuumad raxme imaanaysaa shan iyo toban maalmood kadib geeridii saygeeda madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed oo isna ku geeriyooday magaalada nairobi ee waddanka kenya ugu yaraan afar qof ayaa ku geeriyooday in ka badan afartan kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen booliiska magaalada dhaka ee waddanka bangaladesh iyo dibadbaxyaal kasoo horjeeda booqasho uu waddankaasi ku jooga ra-iisul wasaaraha indiya narendra modi boqolaal dibadbaxayaala ayaa isugu soo baxay bannaanka hore ee masaajidka weyn ee baytulmakram salaadii jimcaha kadib kuwaas oo modi ku eedeeyey inuu huriyo dhibaatooyin diimeed oo lagu waxyeeleeyey muslimiinta waddanka indiya ra-iisul wasaaraha indiya ayaa ku sugan waddanka bangaladesh si uu uga qayb galo dabaaldegyada sanad guurada madax bannaanida waddanka bangaladesh iyo dhalashadii boqol jirsatay ee sheekh mujriib raxmaan oo ahaa aasaasihii waddankaasi ahna aabbaha ra-iisul wasaaraha xilligan ee waddanka bangaladesh sheekh xasina safarka moodi oo qaadan doona muddo laba maalmooda ayaa dibadbaxayaashu waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan mudaharaadyadooda inta uu ku sugan yahay waddanka bangaladesh waxaana safarkan uu noqonayaa safarkiisii ugu horreeya oo waddanka indiya dibadda uga baxa tan iyo bilowgii cudurka faafa ee covid sagaal iyo toban dabaaldegyada madax bannaanida waddanka bangaladesh oo socon doona muddo toban maalmood ah waxaa hore u yimid hogaamiyaal ka socda wadamada sri lanka nebaal buutan iyo weliba moldafis sayid nuur islaam oo ah sarkaal ka tirsan booliiska ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in dibadbaxayaasha ay ku fureen sunta dadka ka ilmaysiisa islamarkaana ay xireen in ka badan soddon iyo saddex qofood madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in ilaa laba kun iyo shan boqol oo ciidamada maraykanka ihi ay sii joogi doonaan waddanka afghanistan wixii ka dambeeya kowda bisha mey ee ku beegeen maalinta kama dambaysta ah ee heshiiskii daalibaan iyo maraykanka ee sanadkii hore ay wada gaareen heshiiskan ayaa dhigayay in maraykanka uu ciidamadiisa kala baxa afghanistan kooxda daalibaanna ay joojiso rabshadaha iyo gabaadyada ay siinaysa kooxaha argagixisada sida alqaacida oo kale isagoo ka hadlayay shirkiisii jaraa'id ee ugu horreeyey ee aqalka cad uu ku qabta ayuu bayden wariyaasha u sheegay inay adkaan doonto in lagu dhaqmo maalinta kama dambeynta ee kowda mey in la fuliyo heshiiskaasi bayden ayaa tilmaamay in sababo farsamo daraaddood ay suuragal ka dhigayso dib u dhacan laakiin waxa uu sheegay in xitaa haddii maraykanka uusan fulin ballanqaadka maalinkaasi inay isaga ula muuqato inay sii joogi doonaan ciidamada maraykanka waddanka afghanistan wuxuu intaasi ku daray in ujoodkooda uusan ahayn inay wakhti dheeraya halkaasi sii joogaan balse waxa uu su-aal geliyey habka iyo duruufaha ay kula macaamilayaan heshiiskii maamulkii hore ee madaxweyne donald trump uu la galay taalibaan bishii februari sanadkii labada kun iyo labaatanka isagoo dib oogis ku sameeyey wax yar kadib markii uu xafiiska la wareegay mahadsaned faarax maxamed cali guud ahaan dhegaystayaal idaacadeedii fiidnimo oo idinla socotiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo aniga waa sahre ciidla nuur waa naga intaa tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo